fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa talaado shan iyo labaatanka bisha februaayo sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacadeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalla culus oo maanta ka dhacay goobo ka mid ah gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan olole horta dagaal khasaarlaan ma dhaco dagaal siisaba waa dhimasho iyo dhaawac laakiin maxaa dhacay iyo maxaa seyaa guulaystay iyo see goobtii yaa ku suganaa laga hadlaa saa ka warqabtana bishii dhammaatay dhammaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka la yidhaha cadowgurey iyo beere yabaal marka xalay mar dambe oo koo iyo tobankii habeenimo meelahaas ay weerar soo qaadeen ilaa iyo saakay halkii saaco dagaal ka socday marka waana looga adkaaday al-shabaab jab weyna lagu gaarsiiyey waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka cows and cheese it's really what you know built our state and still is a hugely important part of uh, our economy 45 lo'da iyo farmaajada waa waxa gobolkeenna dhisay welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheenna ka mida iyadoo saamaynteedu ay gaadhayso shan iyo afartan ilaa lix iyo afartan bilyan oo dollar
xubintii dooda gaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka burcadbadeed la tuhunsan yahay inay soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ka afduubteen meel ka baxsan xeebaha geeska afrika kadib muddo shan maalmood ah oo ay haysteen sida ay sheegeen mas-uuliyiin isniinta maanta waa isniintii shalay howlgalka ciidamada badda ee midooda yurub ee univer ayaa waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareenna ku sheegeen in burcadbadeedu ay weerareen toddobiiyo tobankii febraayo addooni dhaqameed loo yaqaano dhow oo ka shaqaysa biyaha bariga dhexe weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee eyl ee soomaaliya doonidan ayaa lagu magacaabaa saytuun laba waxaana gacanta burcadbadeeda ay ku jirtay ilaa sabtidii sida ay sheegeen eu navor burcadbadeeda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa in laga yaabo inay doonayeen inay weeraro kale ku qaadaan maraakiibta kale iyagoo adeegsanaya doontan kalluumaysi xarun ahaanna ka dhiganaya weerarkii toddobiiy tobankii febraayo ayaa yimid waxyar toddobaad kadib markii burcadbadeedu waa burcadbadeed kale ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalka yemen taasi oo ugu dambeyntii ay ka carareen halka shaqaalihii saarnaayna ay badbaadeen baadigoob cusub oo lagu raadinayo diyaaraddii malaysia airlines ee m h three waa saddex boqol iyo toddobaatan ayaa la bilaabay in ka badan toban sano kadib markii diyaaradaasi lagu waayay mid ka mid a dhacdooyinkii ugu halista badnaa ee dullimaadka dunida shirkadda sahminta badda ee oceana infinity ayaa dib u bilowday raadinta diyaaradan la la-yahay sida talaadada maanta ah uu sheegay wasiirka gaadiidka dalka malaysia antony loki looki ayaa waxa uu sheegay warfidiyeenka in aan weli lasoo afjirin faahfaahinta qandaraaska u dhexeeya dowladda malaysiya iyo shirkadaasi waxaana uu soo dhaweeyey firfircoonida ocean infinity oo daadguraysay buu yiri maraakiibteeda si ay u bilaabaan raadinta diyaaradii la waayey bishii maaj ee labadii kun iyo afar iyo tobankii looki ayaa waxa uu intaa ku daray in faahfaahinta ku saabsan muddada uu socon doono baaritaanka aan weli laga wada hadlin sidoo kale ma uusan bixin tafaasiil ku saabsan goorta saxda ah ee shirkadda britishka ah ay bilaabayso inay baadigoobka samayso dowladda maleysiya ayaa bishii disembar waxa ay sheegtay inay aqbasho in la bilaabo baadigoob cusub oo lagu raadinayo dullimaadkii m h saddex boqol iyo toddobaatan kaas oo la waayay toban sano ka hor diyaaradan oo nouceedu ahaa boin seven seven seven oo sideed laba boqol iyo toddobaatan iyo waa laba boqol iyo soddon iyo sagaal qof ayaa laga waayay shaashadaha raadaarka sideedii maaj labadii kun iyo afar iyo tobankii xilli ay kasoo duushay magaalada kualalambur ee dalka maleysiya kuna sii jeeday magaalada beijing ee dalka shiinaha ugu dambeynna madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dagaalka ruushka ee ukraine uu dhammaad ku dhow yahay mar uu la kulmay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxayna ahayd sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay markii uu duulaanka ruushku bilowday laakiin hogaamiyaha faransiiska ayaa sheegay in uu waxaana uu ka digay inay muhiim tahay in heshiis kasta oo dhaca oo suurtagal ah oo lala galo moscow uusan noqon sida uu yiri mid ay ukraine isku dhiibayso wadahadaladooda waxay kusoo beegmayaan xili aan la hubin mustaqbalka xiriirka dalalka dhaca badda atlantiga iyadoo trump uu ka weecday siyaasadii hogaamiyaasha yurub una jeestay in uu soo afjaro dagaalka ukraine warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi warbixinadaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa maanta weeraray deegaanka alkowthar iyo cadow gurey oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe aruurnimadii hore ee maanta kooxda al-shabaab oo iska horumariyey laba gaari waa laba qof oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa weerar ku qaaday deegaanka cadow gurey oo saldhig u ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka howlgala inta u dhexaysa degmooyinka halgan iyo buulo burde inkastoo aan lahayn tiro sugan haddana ila deegaanka ku sugan waxa ay sheegeen in tirada dhimashada toban ay ka badan tahay mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka ayaa oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa dagaalkan ka wareystay cabdiraxmaan daahir guure wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahinna ka siiyo dagaaladan xuseen horta waa ku salaamay walaal horta dagaal khasaarlaan ma dhaco dagaal siisaba waa dhimasho iyo dhaawac laakiin maxaa dhacay iyo maxaa siyaa guulaystay iyo see goobtii yaa ku sugan laga hadlaa saa ka warqabtana bishii dhammaatay dhammaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka layidhaha cadowgurey iyo beere yabaal marka xalay mar dambe oo koo iyo tobankii habeenimo meelahaas ay weerar soo qaadeen sidaas loo yaqaano shantii barkii ilaa iyo saakays halkii saaca dagaal ka socday marka waana looga adkaaday al-shabaab jab weyna lagu gaarsiiyey ciidanka mujaahidiinta ama xaqudirarka ama ciidanka difaaca deegaanka iyo ciidanka dowladda oo iskaashanayana guulada tababarkale ka gaareen mar haddii la isdilayana oo dagaal dhacana koley laba dhinacba khasaaro waa jira maxaa loo dhintay maxaa loo dhawac ma ka hadli mayne deegaankaas ee argaxiso soo weerartay guule ayaa laga gaaray maanta
wasiir sida aan ka warqabno dagaalo kalea waxay ka dhaceen isla hirshabeelle gobolka shabeellaha dhexe deegaanka deegaanka alcowsar alcowsar alcowsarna waa looga alcowsarna waa soo weerareen waana lagu jibiyey ilaa ciidankiisa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanayana saacadaha hadda aan kula hadlayo wararka hordhacaan helayo in lagu jibiyey oo looga adkaaday al-shabaab meeshaasna baktigoodu yaalaa la sheegay labada dhinacba guulo weyna laga gaaray meyd ayay uga tageen weeraray soo qaadeen
warar kalena waxay sheegayaan in deegaanka ceel cali axmed oo khamiistii dagaal uu ka dhacay in dadkii deegaanka iyo ciidankii dowladda ay isaga baxeen oo waktigan al-shabaab ay gacanta ku hayaan warkaa maxaa ka jira wasiir cid gacan ku haysaa ma jirto ciidanka dowladda ayaa xaalad farsamo dib uga soo baxay al-shabaabna ceelaal axmed sooma geli karaane bardu waa nawaaxiga ceelaal axmed ku sugan yihiin laakiin saacadaha socda dowladda ayaa ku laabanayso abaabul ayaa socda insha allah laakiin waa ceelaal ceelaal axmed meel lagu yaqaano waaye dagaalka iyo isdifaaca marka arrimo farsamo ayaa jiro saacadaha soo socdane ceelaal axmed iyo alkowsar iyo waxaasoo dhan ammaankooda dowladda si ballaarin u sugi doontaa iyo ciidanka deegaanka deegaanka cadowgurey shalay waxaa gaaray agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle in saacado kadib lasoo weeraro wasiir sawir noocee ayay bixinaysaa
me wax sawir bixin mayso qorshaha argagixisada ayaa wuxuu yahay in la tashta ayay diidayaan madaxda timid talada ay waddo in la fuliyo ayay mataqan kahorta ku samaynayaan waxay dhabar jibinayaan abaabul kasta oo jiro waxay ku samaynayaan ataag iyo kahortag marka mar haddii taliyaha nabad sugidda iyo madaxweyne ku-xigeenku yimideen waxay aaminsan yihiin in abaabul guluf ka dhan oo uu jiro marka si ayna u suuro gelin isla xalaba weerarkaas gaalmada ayay sameeyeen ilaahay mahaddiisa ciidanka ayuu goobo kala duwan deganaayn waa la difaacay goobtii oo dhan waa la difaacay meeshay xabadda ku bilaabeen maana meelo kale laga soo weeraray waana la juriyey meydkoodana bannaanka ayuu yaallaa saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa bariga inaan ka wada gudbino soonaha buula burdi iyo buulhalgan u dhexeeya ugu dambeyn wasiir laba sano ka hor ay meelahan hadda al-shabaabka ay soo weerarayaan laga qabtay marka in mar kale ay soo rogaal celiyaan ma la dhihi karaa al-shabaab awood cusub oo usoo korortaa jirto maya waxaa laga yaabaa al-shabaab markii laga markii looga adkaaday hirshabeelle barigeeda oo dhan way jabeen qaybo muhiima ayna ka sabri karinne waxay ku xayran yihiin galmudug ama ama galguduud sida loo yaqaano oodoon ku yihiin awoodooduna galbeedka hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta udhexeysa ayay ku sugan yihiin marka si ay isugu furmaan oo dadkaas usoo gudbaan ayay waxay soo qaadeen weeraro qorshaysan ciidamo badan ay tababara ka soo bixiyeen iyo abaabulna way soo sameeyeen laga yaabayna dowladdu inay mataqaanaa isbedbedel maamul oo dhacay iyo taliya taliska ciidanka xoogga dalka oo isbedelay iyo in farsamooyin qaldamana ay jiraan suuragal tahay laakiin hadda ilahay idankiis annagoo kaashinana dowladda dhaxay ilaahay dadka deegaanka hirshabeelle degan khaasatan gobolka shabeelle dhaxa iyo gobolka hiiraanba maamuladooda labada gobol iyo shacabka oo iskaashanaya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka iyo hirshabeelle waxaan rajaynaynaa in guushii hirshabeelle waxba iska bedelin saddex meelood ama afar meelood oo hadda ay uga sugan yihiin bariga hirshabeelle nawaaxiga ceelbaraf iyo califool dheere ceel cali axmed iyo cadowgure iyo beere yabaal saacadaha soo socdana jawaabo ayaan ka bixinaynaa ciidanka ilaahay waxaan rajaynaynaa in dowladda soomaaliyeed iyo talada deegaanka hirshabeelle ka jirta iyo dowladda hirshabeellena ay guul gaaraan annaga ka dowlad ahaana hirshabeelle haddaan nahay waxaan garab taagannahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa halkaa inaan kala wadaaga farriin siyaasiyiinta dagaalka siyaasadaynayo magac kasta ay leeyihiin anoo la hadlaya weliba kuwa hirshabeelle ka soo jeedo ee federaalka dagaalkana waa dagaalkaa taqiinan oo qayb ka aheedeen in maadagala soo wadagala siyaasadda iyo wixii la isku haayo waxaan geli doonaa markii dagaalku dhammaado waxaan rajaynaynaa shacabkii shalay la xoreeyey in argagixiso lagu dayn oo la wada garab istaago insha allah waana mahadsan yihin
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir gure oo u waramayey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane sidii warkab aad ku maqasheen burcadbadeed la tuhunsan yahay inay soomaali yihiin ayaa isaga tegay doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka yemen oo ay afduub u haysteen kadib shan maalmood oo ay gacanta doontaasi ku hayeen shaqaalaha saarnaa doonta ayaa la sheegay inay badqabaan warbixin ay qorta wakaaladda wararka a p waxaa noo soo koobaya axmed cali sheekh koox burcadbadeed ah oo la tuunsan yahay inay soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ku afduubteen meel ka baxsan xeebaha geeska afrika kadib muddo shan maalmood ah oo ay haysteen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta isniintii howlgalka ciidamada badda midooda yurub ee loo yaqaan e u navor atlanta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in burcadbadeedu ay weerareen toddobaiyo tobankii februaayo doon dhaqameed loo yaqaan dhow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe weerarkana ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee eyl ee soomaaliya doonidan oo lagu magacaabo zaytuun laba ayaa gacanta burcadbadeeda ku jirtay ilaa sabtidii sida uu sheegay howlgalka burcadbadeeda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa ayaa la yiri in laga yaabo inay doonayeen in ay weeraro kale ku qaadaan maraakiib kale iyagoo adeegsanaya doonta kalluumaysi burcadbadeeda la tuunsan yahay waxa ay ka baxeen doonida kalluumaysiga kadib markii ay la tageen qaar ka mid ah agabka shaqaalihii saarnaa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka e u navor waxaana intaas lagu daray in shaqaalaha saarnaa zaytuun laba ay hadda nabad qabaan oo ay xor yihiin weerarkii toddobiiy tobankii februaayo ayaa yimid wax ka yar toddobaad kadib markii burcadbadeed kale oo la tuhunsan yahay inay soomaali yihiin ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay yemen taasi oo ugu dambeyn ay sidoo kale ka carareen halka shaqaalihii saarnaa ay badbaadeen barcadbadeednimada xeebaha soomaaliya ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay sanadkii markaasi oo la diiwaan geliyay weerar xilligaasi burcadbadeednimadu waxay dhaqaalaha caalamka ugu kacday qiyaastii toddoba bilyan oo doolar ayada oo la bixiyey milyan oo madax furasho ah sida ay sheegtay hay-adda oceans beyond piracy khataraha burcadbadeeda ayaa si weyn u yaraaday markii ay bateen howlgallada ciidamada caalamiga ah ee xeebaha soomaaliya islamarkaana dowladda dhexe ee soomaaliya ay xoojisay awoodeeda sidoo kalena la sameeyey dadaalo kale oo lagu hakiyay weerarada si kastaba ha ahaatee weerarada burcadbadeeda soomaalida ayaa mar kale kor u kacay sanadkii lasoo dhaafay sababoo la xidhiira xasilooni darada ka dhalatay weerarada xuutiyiinta yeman ay ku qaadaan maraakiibta maraya marinka badda cas weeraradaasi oo la xidhiira dagaalka israel iyo xamaas ee marinka khaza sanadkii waxaa la diiwaan geliyey toddoba dhacdo oo burcadbadeednimo ah oo ka dhacay xeebaha soomaaliya sida uu sheegay xafiiska caalamiga ah ee kormeerka maraakiibta
mahadsaned axmed cali sheekh oo warbixintaasi nala socodsiinayey madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuu ku dhow yahay in uu heshiis la gaaro ukrain iyo ruushka waana kaasi oo lagu soo afjarayo dagaalka trump ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo trump ku booriyey yurub inay door ka qaataan dadaaladaasi nabadeed xukuumadda baris ayaa dooneysa in xukuumadda moscow laga helo damaanad qaad heshiis kasta oo dhinacyada la dhex dhigayo wariyaha v o eda aqalka cad anita powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay
kadib imaanshiyihiisa degdega ah ayaa madaxweynaha faransiiska emmanuel makhon waxa uu aqalka cad ee dalka maraykanka kaga qaybgalay kulamo heer sare ah oo ku saabsanaa soo afjarista colaada ukrain madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku riixay rabitaankiisa ah inuu heshiiskaasi lagu soo afjaro dagaalka ukrain kaasi oo isniintii shalay ee ahayd sanad guuradiisii saddexaad ee murugo saddex sanoo xiriira leh waxa uuna sheegay in tani ay ku jiri doonto heshiis lala galay ukrain oo ku saabsan macdinta muhiimka heshiiska oo uu ka dhawaajiyay inuu saxiixi karo sida ugu dhaqsiyaha badan usbuuca soo socda madaxweynaha ukrain
waxaa jirta kalsooni darro weyn oo labada dhinac taasina waa sababta ay u wanaagsan tahay in hadda la soo galo laakiinse waxaan qabaa inay faa'iido u leedahay ruushka inuu heshiis la galo oo uu ku sii wado hogaamiyaha ruushka si wanaagsan sida haatan ay tahay taasina waxa ay tahay in aad samayso waxa muhiimka ah laakiinse runtii waxaan aaminsanahay inuu doonayo inuu heshiis sameeyo waa qaldanaan karaa laakiinse waxaan aaminsanahay inuu rabo inuu heshiiskan sameeyo oo uu ka dhabeeyo madaxweynaha faransiiska emmanuel makhon ayaa waxa uu ahaa mid aad u ixtiraam badan isaga oo markaasi saxaya trump intii ay joogeen xafiiska ovalka waxa uu sheegay in yurub ay ku taageertay ukrain deynta kadibna uu bixiyey damiin ku saabsan kalsoonida moscow qodobkayga xooggan waxa uu ahaa in aan wax isku dayno marka hore taasi oo ah inaan qiimeyn karno la hubin karo oo la xaqiijin karo oo aan hubinno in aan dhisno damaanad ku filan mustaqbalka dhow taasina waa halka aan ka soo gelayno faransiis ahaan in badan oo ka mida saaxiibadeenna yurub waxay diyaar u yihiin in ay hooshaan galaan laakiinse waxaan u baahannahay taageerada ameerika waxaana taasi qayb ka ah ammaan laysku halleyn karo waxaan dareensannahay in madaxweynuhu uu leeyahay awooddaasi samaynta ah waxaa jira kulamo goonigooni ah oo fara badan oo hogaamiyaasha reer yurub ay ku lahaayeen dhinacyadaasi intii uu socday shirka laakiinse hogaamiyaasha kalete adduunka ayaa muujiyey walaacooda ku aadan ukrain ilaa iyo marka la eego wadahadalada heerka sare ee sacuudi arabiya ka dhacay ee u dhexeeya washington iyo moscow oo ukrain aysan joogin astaanta ugu caansan magaalada baris ee dalkaasi faransiiska ee dhismaha la yiraahdo amaba towerka tower evilka ayaa waxaa lagu soo xardhay midabada calanka ukrain xalay dhinaca kaleetana gudaha yurub dalka ukrain ayaa si gaar ah isniintii looga xusay sanad guuradii saddexaad ee dagaalkaasi ruushka uu ku galay duulaanka culus ahaa dalka ukraine mahadsanid sahre cabdi axmed oo warbixintaasi wariyaha v o a anita powell noo soo koobaysa halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c krim khan ayaa gaaray magaalada waa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida uu sheegay xafiiskiisu talaadada maanta ah waxaana uu qeyb ka yahay dadaalada lagu doonayo in dalkaasi laisxisaabtan laga helo oo xili uu la daalaadhacayo dagaalada ka socda gobolada bariga ee wadankaasi warbixintan waxaa v o eda ay ka qortay arintaasi waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan jabhadda m ee ay ruwaanda taageerto ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay qabsatay laba magaalo oo waaweyn oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo taasoo kooxda hubaysan siisay saldhig weyn oo gobolka ah tan iyo markii ay mar kale hubka qaateen dhammaadkii sannadkii waxaan aad uga walacsannahay xaaladihii u dambeeyey ee kongo waan ogahay in xaaladda bariga ay aad u xun tahay sidaasna waxaa suxufiyiinta u sheegay xeerlaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c kariim khan isagoo ku sugan caasimadda kongo ee kinshasa waxauu yidhi fariintan waa in si cad loo gaarsiiyaa koox kasta oo hubaysan ciidan kasta oo hubaysan cid kasta oo gacan saar la leh kooxaha hubaysan ama ciidamada hubaysan ma haystaan jeeg maran ama fasax ay wax kasta ku sameeyaan waa inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bani'aadnimada ayuu yidhi khan sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay fallaagada m waxaa taageera ilaa iyo afar kun oo askari oo dowladda ruwanda ay leedahay tan iyo markii uu soo laba kacleeyey dagaalka u dhexeeya kooxda m iyo ciidamada qalabka sida ee kongo waxa uu dhaliyey dhibaato bani'aadnimo oo baahsan oo ka dhacday gobol ay colaado ka jireen muddo soddon sano ka badan waxaan joognaa wakhti aan arki doonno in sharciga caalamiga ah ee bani'aadnimada uu adkaysan karo dalabaadka ay dadka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ku adkaysanayaan taasoo ah in si siman loogu dhaqmo sharciga ayuu yidhi khan waxa uu intaasi ku daray dadka d r c waxay la mid yihiin sida dadka yukrain oo kale dadka israa'il ama falastiin gabdhaha ama haweenka afghanistan ayuu sii raaciyey khan khan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo felix tishisekeri wasiiro ka tirsan dowladdiisa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee kongo bintow keita iyo sidoo kale dhibanayaasha iska horimaadka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee kongo baaritaankii ugu horreeyey ee ay i c c furto kadib markay shaqaaqadan dalkaasi ka bilaabatay sannadkii labada kun iyo labadii waxay qusaysay dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo saraakiil ka tirsan wixii markaasi ka dambeeyey maxkamaddu waxay xukuntay saddex qof oo ay sheegtay inay dembiye ka galeen dalka kongo iyo dadkiisa xafiiska dacwad oogaha ee maxkamadda i c c ayaa sidoo kale furay kii baaritaan ku saabsan eedeymaha dembiyada laga geystay dalkaasi tan iyo bishii janaayo sannaddii kii gaar ahaan gobolka waqooyiga kivu ee bariga dalkaas xafiiska khan oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diray kongo bishii mey ee sannadkii kii ayaa horaantii bishan tilmaamay in xaaladda hadda ka jirta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay qayb ka tahay baaritaanka socda mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka pete hexeth ayaa dhammaadkii toddobaadkii tegey waxa uu faahfaahiyey sababihii xilka looga tuuray taliyihii taliyaasha ciidamada maraykanka generaal c q brown madaxweyne donald trump ayaa generaalkan shaqada ka eriyey qoraal uu soo dhigay baraha bulshada jimcihii wariyaha v o a ee bentagonka carla baab ayaa warbixintan inoo diyaarisay xogayaha difaaca ee maraykanka pete hexeth ayaa iska fogeeyey walaaca laga qabo in tallaabada madaxweyne donald trump uu shaqada kaga eriyey sarkaalkii ugu sarreeyey ee ciidamada maraykanka oo ahaa guddoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan generaal c k brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyey bit hexeth oo la hadlayay wakaaladda wararka associated press iyo telefishinka fox news ayaa yidhi This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security approach.
tani waxay ka we want to take.
turjumaysaa in madaxweynuhu uu doonayo in dadka ku xeeran ay fuliyaan tallaabooyinka amniga qaranka ee aan doonayno inaan qaadno waxaan ixtiraam badan u hayaa genaraal c q brown waxaan isnaqaanaa uun muddo bil ah waa nin sharaf leh laakiin ma ahan ninka saxda ah xilligan trump ayaa wacad ku maray xilligii ololaha doorashada inuu meesha ka saari doono habacsanaanta militariga oo uu deg deg shaqada uga eryi doono saraakiil sarsare sannadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii markii brown uu ahaa madaxa ciidanka cirka isaga iyo dhiggiisa rayidka ah ee maamulkii biden ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan in qorista ciidamada cirka lagu saleeyo jinsiga taasna ay qayb ka ahayd sida ay sheegeen dadaal ay ku doonayeen in ciidanku uu noqdo mid matala guud ahaan dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka maraykanka luis caldera waxa uu soo noqday xogayaha ciidanka ee maraykanka intii ay jirtay dowladdii obama punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the in lagu ciqaabo previous madaxda sare ee administration, ciidamada just sababtoo as ah waxaa they would magacaabay expect maamulkii them to hore carry out ama the waxay policies fuliyeen of this siyaasaddii maamulkii hore taasi It's oo just ah wrong.
sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasadooda ay u fuliyaan waa arrin qalad ah marka laga soo tago eriyada brown hexeth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda admiral lisa franchetti taliyo ku-xigeenkii ciidanka cirka genaraal jim slife iyo madaxa hay-adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee maraykanka waa kan louis caldera xogayihii hore ee ciidanka mar kale It's not lost on anyone that they have removed uh, the only African American and the only cidmadah woman kama who saarna served in on meesha ay the ka saareen Joint Chiefs of qofka Staff.
keliya ee afrikaan amerikaan ah iyo haweenaydii keliya ee ka mid ahay taliyayaasha guud ee ciidanka hexeth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awoodooda militari aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda laakiin ay ku jirto midnimadooda Our strength is our shared purpose, regardless of our background.
awooddeennu waxay ku jirtaa ahdaafta aanu wadaagno iyadoo aan loo eegin asalkeenna meesha aan ka soo kala jeedno sida aan u soo kornay jinsiyaddeenna iyo midabkeenna hexeth ayaa talaadada maanta ah u safraya gacanka guantanamo bay ee cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga maraykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyaysnayn waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa xabsiga guantanama waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya boqol iyo toddobaatan qof maamulka trump ayaa xabsiga guantanamo ku xiray tobannaan kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin waddamadii ay ka yimaadeen qaar ka mid a xildhibaanada aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xilli uu dhowaan furmay kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka siyaasiyiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaara uga hadlay doorashooyinka iyo heshiisyada ay dowladdu gasho ee aan weli la horgeynin baarlamaanka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa magaalada muqdisho ka furmay kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamanka soomaaliya waxaana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba-an oo dhinaca doorashooyinka uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda haddaba kalfadhigan lixaad maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla baarlamanka soomaaliya inuu wax ka qabto cabdisamed macalin maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka sidiisaba ee wuxuu leeyahay saddex shaqo oo muhiim u ah oo waaweyn Ee, shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka Ee, wuxuuna maxaa la yidhaahdaa een, shuruucdaas een, ay ku shaqaysaa dowladdu ku shaqaysaa qaybaheeda kala duwan Een, waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay ee, matalaadda ee, shacabka Een, hadday noqoto golaha shacabka oo si gooniya u taabanaysa iyo matalaadda ee, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo maxaa la yidhahda aqalka sare si gaara u taabanaysa iyo sidoo kaleeto ee, kormeerka iyo ee, maxaa la yidhahda la xisaabtanka hay-adaha dowladda een, shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqaysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan Een, marxaladaha siyaasadda dalka oo marar walba isbedelaya haddaad dhegeystay khudbaddii uu akhriyey gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala diri doono wafuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxaan rajeynayaa in guddoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah waxaan rajeynaya insha allahu in dalku au wada aado doorasho loo dhammaystiran yahay sidoo kale senator naciime xasan garweyne oo ka mid a aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan horyaalla baarlamanka soomaaliya waxaanay xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee ay isku hayaan dhinaca doorashooyinka kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka midina waa taa ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada weliba labada maamul goboleed tabashada badanta sheeganaya walaalta baarlamaanka ku horeeyo baarlamaanka waxaa kalfadhigan lixaad horyaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo iyo matalaada gobolka banaadir kuwaasna de waxay muhiimad gaara u leeyihiin doorashadan iminka wadanku aaday ee qofka iyo codka ah ayay sii taataabanayaan marka aada bay muhiim u tahay in shantaa cutub la dhammaystiro tan kale walaalo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ee aad ka dhawaajisay sidii maalinta dhaweyto uu inagu wargeliyey gudoomiye cabdi xaashi labada maamul ee maqan jubbaland iyo puntland kolleyba maqnaasho ay fog yihiin maaha is-afgarashunbaa meesha is-afgarasho la-aan baa jirta marka saaad ogsoon tahay sanadku de wuxuu matalaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya markaa haddii uu cabdi xaashi dee wafdi uu diro kolleyba is-afgarasho waa la gaari doonaa oo weliba isagu liid ka noqdo cabdi xaashi waa oday weyn oo qaran markaa waan ku rajo weynahay in wax badan laisla soo dhadhaweyn karo aqoon-yahanada qaar ayaa qaba inaanay dalka ka dhici karin doorasho dadweyne oo aan heshiis lagu ahayn sidaa awgeedna loo baahan yahay in xildhibaanada labada aqal ay ka shaqeeyaan sidii dhinacyada ishaya la isugu soo dhoweyn lahaa sida uu tilmaamayo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaa u malaynaya oo ila tahay ummadda soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda wax ka muhiimsan oo maanta la raadin karaa ma jiro senatarada oo maamul goboleedyada matala iyo baarlamaanku dee waxay ka shaqayn karaan in ay isu keenaan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku kala aragtida duwan ee qaabdhismeedka dowladnimada dalkan uu leeyahay runtiina haddaan la helin wax lagu midaysan yahay oo loo dhan yahay adduunkuna ogolaan mahayo maxaa yeelay muddo dheer baa waxaa laga soo shaqaynayay dibudhiska dalkan iyo dowladnimadiisa muddada intaa le-eg ee laga soo shaqaynayey wixii laga soo shaqaynaya la maalgelinaya maanta in la kala burburiyo la ogolaan mahayo maamul goboleedyada mid ka mida intuu maqan yahay ma suurtogeli karto dowlad dhiska waddankan inuu horey u dhaqaaqo marka maamul goboleedka maanta jubbaland iyo puntland hadday ka maqan yihiin dowladdii federaalka ahayd doorasho kama qabsoomi karto dalkan waa waajib waa qasab xildhibaanada kalfadhiga baarlamaanku u furmay inay waajibaadkooda gutaan ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda tala ahaan ku soo jeedinaya in baarlamanka soomaaliyeed uu xukuumadda cadaadis ku saaro sidii dib u heshiisiin loola geli lahaa maamulada dowladda dhexe ka aragtida duwan taasoo keeni karta in la qabto doorashooyin loo dhan yahay waa kan diini maxamed diini mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa baarlamaanka haddii baarlamaanku uu mas-uuliyaddiisa qaadanayo waxaa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dibheshisiin sameeyaan wadahadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maaragtay siyaasiyiinta kale oo mucaaradka haddii taasi dhici weyso meeshaas waxaa ka soo muuqata khatar aad u culus doorasho hal dhinaca inay dalka soomaaliya ka qabsoonto kadibna la isku qabsado marka taasna waa ficnaale
ugu dambayntii ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladdu gashay heshiisyo badan oo aan weli la horgeynin baarlamanka soomaaliya waxaana uu baarlamanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeni lahaa baarlamanka waxaa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan amniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dowladda gelayso sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba uu u yahay check and balance wax la yidhaahdo xukuumadda executive-ka ah waxaa laga rabaa marka inay ilaaliyaan waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumaddu gasho baarlamaankana aan la keenin waxaa loo baahan yahay inay arrintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la hor keeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan wixii aan dan u ahaynna ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m t da sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdixasan sandheer ayaa noo haya
degeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka hakadka ay dowladda maraykanku gelisay maalgelintii beeraha ee weli sii socota ayaa waxay saamayn ku yeelanaysaa wax soo saarka beeralayda maraykanka sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da ken farabo andi haj oo ah nin beeraleeya ayaa waxa uu soo saaraa waxa gobolka wisconsin uu caanka ku yahay
looda iyo farmaajada waa waxa gobolkeenna dhisay welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheenna ka mida iyadoo saamaynteedu ay gaadhayso shan iyo afartan ilaa lix iyo afartan bilyan oo dollar isha ugu weyn ee dakhliga haaj waa farmaajo khaas ah oo ku bislaata shelfyada ama iskafaalooyinka gudaha xaruntiisa waxay bislaataa sannad ka hor inta aan la iibin halkan ayay ku sugaysaa wakhtigeeda iyada oo sii macaanaanaysa si uu ula tartamo soo saarayaasha farmaajada yurub oo ay dowladahoodu kabaan haaj waxa u baahan yahay inuu horumariyo oo u ballaadhiyo shirkadiisa si aan ugu tartanno waxaan u baahannahay taageero ka timaada hay-adaha dowladda haaj waxa uu codsaday maalgelin ka timaada hay-adda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda beeraha ee maraykanka ee loo soo gaabiyo n r c s waxaan codsannay maalgelin federaal ah oo naloo ansixiyey taasi oo n r c s ay bixinayso waxaana la doonayey inay daboosho qiyaastii shan iyo labaatan boqolkiiba mashruuc ballaadhan oo gaadhaya in ka badan hal milyan oo dollar haaj waxa uu horay u kharash gareeyey qiyaastii konton kun oo dollar oo naqshadayn si loo dhiso xarumo casri ah oo deegaanka saaxiib la ah oo lagu xanaaneeyo lo'da taasoo laga helo caanaha farmaajada laga sameeyo laakiin bishii janawari ayaa lagu wargeliyey in maalgelinta mashaariicda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda beeraha ee maraykanka la hakiyey ma aanan bilaabin dhismaha mana bilaabi doono ilaa aan hubinno in maalgelintiina loo ballan qaaday ay imanayso lacagna lagu lahaa amana laga rabay in naloo celiyo ayaanaan ilaa hadda helin jotamondal waa agaasimaha guud ee shirkadda dairy grazing alliance oo ku tiirsan maalgelinta wasaaradda beeraha ee maraykanka oo ay ku fulinayso mashruucyo kala duwan taasoo ay ku jiraan barnaamijyo tababar oo lagu diyaarinayo jil cusub oo beeraley ah iyo shaqaale beeraha ka shaqeeya We understand, you know, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems.
waxaan fahamsanahay Uh, hadafka and, uh, maamulka cusub ee ah hubinta inaan la musuqmaasuqin lacagta dowladda waxaan rajaynayaa in annagu aanaan noqonin dhibanayaashii arrin aan loogu talagelin maxaa yeelay waxa aan wadno waxay si weyn ula jaanqaadayaan qorshaha maamulka cusub The uncertainty of these federal freezes is really going to hubanti la'aantu waa khatarta ugu weyn ee saamaynta ku yeelan karta sahayda beeraha andrew stevens waa kalkaaliye bare oo cilmiga beeraha iyo dhaqaalaha ee jaamacadda wisconsin waxa uu sheegay in xitaa haddii maalgelinta dib loo soo daayo beeralaydu ay taxadar ka yeelan doonaan lacagaha lagu soo celinayo mustaqbalka the uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions.
hubanti la'aanta ku xeeran hakadka maalgelinta federaalku waxay si weyn u bedeli doontaa go'aanada ay beeralaydu qaadanayaan waxayna shaki gelinaysaa waxyaabo horay loogu qanacsanaa xogayaha cusub ee wasaaradda beeraha ee maraykanka brug rollins oo markii ugu horreysay la hadashay wariyaasha kadib ansixinteedii ayaa sheegtay in mid ka mid a mudnaanta koowaad ee maamulka trump ay tahay wax ka qabashada hakadka maalgelinta federaalka ku yimid If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, haddii ay jiraan those beeralay sugaya lacagtii loo ballan qaaday waa la siin doonaa We will pause. We will wait.
waan sugi doonaa beeraley andy hatch waxa uu rajaynayaa in maalgelintii uu sugayey ay soo gaarto goordhow But if it doesn't, we won't be able to build.
haddii ayna imanin ma awoodi doonno inaan shirkadeenna dhisno inkastoo ay jiraan dibudhacyo maalgelin haddana wasaaradda beeraha ee maraykanka ayaa saadaalisay in dakhliga guud ee beeralada maraykanka uu kordhi doono qiyaastii soddon boqolkiiba sannadkan marka loo barbardhigo sannadkii hore ee laba kun iyo afariyo labaatan dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaabnayd waxaana noo haya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkii hore xarigga ka jaray cisbitaal casri ah oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay maalgelinta adeegyada caafimaadka oo baahi weyn ay u qabaan dadka soomaaliyeed haddaba cisbitaalkan ma awoodi karaa inuu bixiyo adeeg caafimaad oo looga maarmo dalka dibaddiisa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cadaawe faarax cabdulle iyo cali maxamuud maxamed labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed marka hore waxaan aragtidiisa ku bilaabayaa cadaawe faarax xuseen waa mahadsan tahay waxaan si guud u salaamayaa bahda v o da sidoo kale waxaan maxaa la yidhahdaa bogaadinayaa saaxiibka dooda igala qayb galaya cali Eh, intaa kadib haddii aan u laabto qodobka dooda eh, waxay ila tahay inuu dabooli doono baahidii loo qabay caafimaadka sidoo kalena looga maarmi doono eh, in caafimaad dibadda loo aado oo runtii bulshada soomaaliyeed eh, culays badan ay ku qabtay xoolo badan ay uga bixi jireen waana aan bogaadinaynaa ganacsatadaas
waa mahadsan tahay cadaabo faarax markan waxaan siinayaa cali maxamuud maxamed cali soo dhowow aada iyo aada u mahadsan tahay weriye xuseen xasan dhaqane waa ku dhowahay ani waxay la tahay isbitaalkan laga furay magaalada muqdisho madaxweynaha xarig jaray ma kaafin kar baahida bulshada soomaaliyeed maxaa yeelay isbitaaladii dowladda ab ilaa hadda kaafin la baahida ummadda soomaaliyeed marka ilamaha isbitaal bareefad oo qof shaksi leeyahay macnaha oo kaafin karo dhammaan howlaha caafimaad ee bulshada cali adigana waa mahadsan tahay cadaawa waa maqlaysaa cali waxa uu leeyahay cisbitaalka ma ahan mid ku filan inuu daboolo baahida adeega caafimaad ee dalka ka jirta haye cali waa mahadsan yahay horta markaan ka hadlayno adeeg bixin markaan ka hadlayno inta badan hadda adeegyada ugu muhiimsan bulshada soomaaliyeed waa private sector waaye publicka ma ahan inkastoo hadda dowladdu ay soo kabanayso oo adeegyadii bulshada hadda oo dowladdu ay tartiib tartiib ula sii wareegayso haddana qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada adeegyada caafimaadka uga aadan waxaa weeyaan waa brivateka ayaa howlaha ugu culus horena intii burburka lagu jirna hore usoo waday haddana maxaa la yidhahdaa qaybo muhiim uga jira taas horta waa qodob qodobka kale waxaa weeyaan hadda markii la aado tusaale ahaan dadku markay aadayaan isbitaallada hadda banaanka markay aadayaan oo banaanka u aadayaan caafimaadka isbitaalada ay tagaan majoritigoodu public ma ahan isbitaallo brifat ay u badan yihiin isbitaal marka brifata oo la maalgashaday oo qofkii u baahan adeeg dheeriya iyo daryeel macnaha dheeraada u baahan oo ka heli karo ayuu noqon doonaa isbitaalkan inuu isbitaalkan marka uu baahi badan daboolayo waxaa muujinayo horta marka hore kuwa dhaqaalaha la geliyey oo sida dadkii kasoo qayb galay iyo maamulayaashii iyo dadkii milkiilayaasha ay sheegeen iyo madaxweynuhu runtii asaguna daafuray in dhaqaalo aada u culus ay meeshaa galeen sidoo kalena la qorsheynayo dhaqaalo kale oo badan in lasii geliyo waxaa kaloo muujinayo dhaqaatiir muddo dheer muddo dheer ka shaqaynayay wadamo banaanka ah in lagu soo in la keena ayay muujinaysaa marka isbitaalladu markii horena xamar damcan isbitaalladu waxay ku jireen soo kabasho fiican ay samaynayeen oo dadaal badanaa socdo oo marba baahiyaa la daboolayay waxaan u arkaa marka isbitaalkaani ugu dambeeyey oo hadda madaxweyne uu xarig jaray oo culayskaas la dareemi karto inaanay wax hore u dhacay aanay ahayn inuu baahi badan oo caafimaad dabooli doono loogana maarmi doono waxyaaba aad iyo aad u badan oo banaanka loo aad jiray
cali waa maqlaysaa sida uu cadaawa hadal ku dhigaayo haye maxaa ka leedahay aada iyo aada u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawa faarax maxamed ma ahan macnaha waxyaabaha la dhisaayo haddii ma aqaan macnaha haddoo ka saaxiibkii cadaawa haddoo ka wado macnaha isheeg ma aqaano guryaa la dhisay iyo dabaqa la dhisay iyo macnaha alaab waxaa la keenay dad cadaana la keenay haddoo ka wado taas ma aqaan waxaa waa qofaa maalgashto waa maalgelin oo dowladda sameysay inay tahay maa macquul eh laakiin waxaa ka hadlaynaa markay tahay arrinta arrin caafimaad ee tahay caafimaadka dibadda loo aadaayo waxaa loo aadaa tayo iyo iyo iyo iyo waxaa loo aadaa iyo iyo macnaha sheeg isku halayna loo aadaa xag meeshan soomaali waaye haddii macna wixii bareefad yihiinoo oo dowladdan gacanta aan ku haynin wax laisku halayn kara maaha mana kaafin karto ummadda macnaha dadka ma kaafin karto marka saaxiibkii cadaawe wax hadday yihiin macnaha sheeg wax ganacsi caadi loo sameeyey oo madaxweynaha ku dhiirigeliya hadday yihiin taas waa waa dhihi karnaa caadi waa wax macnaha qof soomaalida samaystay aan la dhihi karaa laakiin ma la dhihi karo isbitaalkan ummadda soomaaliyeed ayuu kaafin karaa waxyaabihii dibadda loo aadayay asaa ugu filan lama dhihi karo
waa soo gabagabaynaynaa dooda cadaawo faarax waa fahmi karnaa dhibaatada iyo culeyska adeega caafimaad ee dalka ka jira maxaa leys dhihi karaa cisbitaalkan ugu yaraan waa uu dabooli karaa dhanka adeega caafimaadka
waxaan ognahay annaga isbitaallada in la xaqiro ganacsatada soomaaliyeed in la xaqiro dhakhaatiirta soomaaliyeed dunta soomaaliya dadnimada somalia in la xaqira horta aad macnaha fikirka ah aad buu maaragtay u hooseeyaa inaan annaga is aamino dadkeena wax soo bartay aqoonta leh inaan aaminaa horta sax ah waa qodob koow waxaa kaloo sax ah dadka noo adeegaya oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo ama caafimaadka ka shaqeynaya ama arrimaha kaloo bulshada ka shaqeynaya caafimaadka waxbarashado kale ka shaqeynaya waxa tayada leh ee deegaanka ay kusoo kordhinayaan iyo dalka ay kusoo kordhinayaan in la ammaano oo lagu bogaadiyo waayo waxaan aragnaa isbitaalkan in investment badan lagu sameeyey waxaan ognahay magaalada muqdisho in isbitaallo badan badan badan ay ka furan yihiin maalinbana baahi la daboolayo mashiinadii uga casrisanay maalinba mid isbitaal uu keenayo waxaa lagu tartama waxay tahay irid furan ma ahan maanta waxa lagu tartamaa waa laga soo gudbay xilliga iridfur lagu tartami jiray hadda waxaa la joogaa quality in lagu tartamo dadku waxay u baahan yihiin adeeg dhab ay u baahan yihiin ganacsatada iyo dadka maal gashanaya isbitaalada noocaanana waxay maxaa la yidhaha fahamsan yihiin waxa keliya lagu heli karo maxaa la yidhaahdaa dadka wax loogu qaban karo ama ay adeega ay bixinayaan oo ku soco karo inay tahay quality marka isbitaalkan hadda ugu dambeeyey oo madaxweynuhu kasoo qayb galay horta waa markii ugu horreyso madaxweynaha qaranka isbitaal oo kasoo qayb galo oo daha furo taas marka waxay muujinaysaa madaxweynehuna ma ahan shaksi maxaa la yidhahdaa madaxweyne keliya ah waa aqoonyahan fahamsan adeeg waxa adeeg adeeg uu yahay iyo adeeg tayaloo deegaanka lasoo gadhi macnaha uu leeyahay qof shaksi fahmaya waa marka sida aad aragtaan madaxweynuhu kasoo qayb galay meel walbaa la geeyey mashiinada shaqaynaya la geeyey dhakhaatiirtii caalamiga aheedaa la keenay oo soomaali iyo ajaanib isugu jira intaba hadda dhakhaatiirta anaga arkayn dhakhaatiir soomaaliya ahaayeen oo muddo dheer wadanka dibadiisa ka shaqeynay oo wadamo hormaray isbitaalada ugu waaweyn ka howlgeli jiray marka arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan in baahida daboolmayso dhismayaasha keliya maaha waxaan bogaadinaynaa dhismayaal qurux badan inay jiraan waa ognahay dhismayaalna maaha waxa hadda fokusku saaraya waxa fokusku saaraya waxay tahay waxaa weeye adeega bulshada oo caafimaad oo looga maarmi doono in banaanka la aado oo aan ognahay wakti badan qarash badan juhdi badan inuu ku bixi jiray helitaanka wadankiisa aaditaankiisa dhib badan laga mari jiray qofkiyo xataa xanuunsan oo dhiban in wakti badan inta laiska daba wareegayo fiisiyaashii iyo wixii la raadinayo iyo qarashka uu ku bixi lahay inuu xitaa uu macnaha khatar u gelay ama ku dhimanayaba taasina waxay muujinaysaa dhakhaatiirtan iyagoo ka duulaya arrintaas inay isbitaalkan fureen waa mahadsantaha cadaawe haye cali maxamuud maxamed dhankaada gabagabada aada iyo aada u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawe faarax maxamed aragtidaada xuraa u tahay qofkaas aragtidiisa xur u ah ani waxay la tahan ka hadlaa isbitaalkan waa ku celinaa markale waa ku celinaa isbitaal kaafin kara malaha anoo ka xumeen macnaha ninka dhalinyarada maalgishta isbitaalkan oona ka xumeen laakiin isbitaalkan isbitaal kaafin karo maaha dhaawacyada macnaa dhaawacyada halista ah soo gaar macnaha dagaalaha ka socda magaalada dagaalaha ka socda soomaaliya sida shabeellada hoose shabeellada dhexe meel kasta dagaalaha ka socda intaasoo qofaa soo dhaawacanto oo askartiya intaas waxaa soo dhaawacama shacabku waxaas soo dhaawacmo isbitaalka marka dadka soo dhaawacmo xaaladaha culus qabo waxaa la geeya dibadda markas la geeyo lama horaan dibaddu markas dibadda loo geeyo haddii laga wada ma aqaano la dhahaayo isbitaalkan waxaa loo xiray sahel terminal meeshii sheeg sahel shirkadan airbortka iyo macnaha dadka u qaad qaado asbitaalka loo isbitaalka qaadanaysa xaggeynaysa asbitaalka lasoo heshiinayo in saas la yeelayo ma aqaano laakiin ilama muuqato isbitaal macnaha kaafinayo dhaawacyada halista ah ee soo gaara ciidankeena iyo waxyaabaha kaloo soo gaara inuu kaafinayo ma umaleynayay anoona xumaana iga ahayn oo ka xumeen maca dadkan ganacsadan soomaaliya aanii jibinaysa iyo dalka kuma kalsoon kalsooni waxaa la gaari karaa marka wadanka wadanka macnaa wadanka oo taagan yahay oo macna kalsooni lagu arko wadanka hadda ma ogola madax madaxweynaha madaxweynaha naftirkiisa ama wasiirka ama xildhibaanka ma ogola in macnaa isbitaalkaas lagu daaweeyo ma ogola wax soo gaaro ama xataa cudurka isheeg cudurka iska daaweyn jireen caafimaad xaalad caafimaad aan maraynaa isbitaal hebel isbitaalkaas aadaynaa madaxweynaha iyo ma yeelaayaan dadkaas dibaddaa la geynaa iyaga ilmaha dibaddaa la geynaa marka qofka shacabka gelis in lagu halaynaa ma jirto marka isbitaalka ma kaafin kara baahida bulshada waxyaaba badanaa ka dhiman
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay daawe faarax cabdulle iyo cali maxamuud maxamed inta xubin midaan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala socoteen markana codka cabdiraxmaan ciidiid ayaan idiinsoo gudbinaynaa
Daddy, you're a rabbi, steady career.
تعتذري أنا تجري غني مع الشرف ليه معانا دوي غني مع الشرف ليه معانا دوي ها ها انت تعتذري أنا تجري غني مع الشرف ليه معانا دوي غني مع الشرف ليه معانا
xodkaasi fanaanka cabdiraxmaan caydiid waxuu gabagaba uu ahaa idaacaddii caawaye dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
ಕಾದುದಿಲೈ ಅನಾದಗನ